بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu maraynaa kabiirada alraabica wathalaathuun ay macnaha soddon iyo afar kabiirada ah ayaynu maraynaa oo cuwaan uga dhigay imaamu dahabi raximahullah alkhiyaana khiyaanada qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi isagoo mu'miniintii la hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunu allaha walrasuula wa takhunuu amaanaatikum wa antum taclamuun fii suurati anfaal ayuu ilaahay ku keenay aayaddaa ha khiyaaninina la yidhi ilaahay iyo rasuulka oo markaas aad ammaanadiinniina aada khiyaantaan aayaddaas sababu nusuul bay lahayd waxay ku soo degtay baa la yidhi nin la yidhaahdo abilubaaba oo nebigu u diray calayhi salaatu wassalaam bani qurayda markii waxa weeye uu nebigu rabay inuu bani qurayda uu hareereeyey oo ay isdhiibi waayeen ayaa markaa ninkan loo diray waxayna lahaayeen baa layidhi marka ninkan abilubaaba waxa uu ahaa ansaar laakiin waxay lahaayeen baa la yidhi xiriir jaahiligii ayay maaragtay xiriir lahaayeen oo nin maaragtay aad macquula buu ahaa oo aad u wanaagsan oo talagal ah markaasuu nebigu u diray markaasa yahuuddii waxay ku yidhaahdeen baa la yidhi maxaan samaynaa macnaha ma isdhiibnaa mise waanu dagaalannaa see ra'yigaaga u aragtaa bal nala tali markaasuu wuxuu yidhi isdhiiba ayay yidhaahdeen mufasiriintu wuxuuna ishaaray dhuuntiisa ayuu farta ku ishaaray ey isdhiiba waana laydallaynayaa halkaasuu dareemay markaa inuu sir fidiyey waayo sababtu waxa weeye dee nebiga calayhi salaatu wassalaam jihaad baa meesha lagu jiray haddii nimankii aad tidhaahdo waa laydallaynayaa dee nimanku waa dagaalamayaan isma dhiibayaan ilaa waxa weeye ninka ugu dambeeya uu dhinto dhibaato badan baa dhacaysa laakiin wuu fahmay isla markiiba inay arrintii khala tahay oo uu sir fidiyey markaasuu soo baxay baa la yidhi oo wuxuu yimid madiina oo geed isku xidhay tiir buu isku xidhay uu yidhi tiirkaa layga furi mayo ilaa ilaahigii subxaana qaadirka iyo rasuulku ay iga furaan mooye waayo khalad baan galay oo waxa weeye sirtii nebiga ayaan bixiyey markaasaa aayaddan soo degtay oo la yidhaahaa khiyaaminina ilaahi iyo rasuulka ay macnaha wixii nebiga calayhi salaatu wassalaam sir ah oo aad og tihiin oo dagaal baa lagu jiraa sirtii ha faafinina oo nimanka haddii la yidhi waa la laynayaa iyo haddii la yidhi waa la daynayaa midna sirtii ha faafinina idinku sidaa daraaddeed waxay aayaddu daliilu tahay markaa sirta oo la faafiyo inay tahay min alkhiyaama wixii umuuraha ku saabsanaa masalan nidaamka dawliga ama nidaamkii markaa waxa weeye socda oo waxa weeye nidaamkii jira in waxa weeye aada nidaamkii ka sheekaysid oo khiyaano samaysid oo aad ummaddii iyo dadkii markaa mahlaka ku ridid lama ogola wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi markuu qisadii dheerayd oo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo imra'atulcasiiz gabadhii waxa weeye wasiirku qabay oo waxa weeye sulaykha la yidhi magaceeda la odhan jiray markay waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dhibaatadii badnayd soo kala dhex martay oo ay roorsatay kabacdi la xiray nabiyullaahi yuusuf dhibaato badan la soo maray aakhirkii ugu dembeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa markii boqorkii markaa jiray nabiyullaahi yuusuf xabsiga laga soo saarayey oo yidhi xabsigaa laga soo saaro ayuu markaa nabiyullaahi yuusuf ninkii loo soo diray ayuu celiyey oo wuxuu yidhi orod weydii boqorkaaga ha weydiiyo dumarkii ay macnaha khaladkii laygu xidhay ha la caddeeyo kabacdi markay caddaatay oo imra'atulcasiiz ay qiratay oy tidhi al'aana xasxasa alxaq ana raawadtuhu can nafsihi wa inahu la min asaadiqiin ayay waxay tihi markaa dalika liyaclama annii lam akunhu bilgayb wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin ay macnaha macalshaahidku waxa weeye wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin qofka khaa'inkaa dhagarta uu samaynayo waxa uu debberayo nidaamka uu xirayo oo dhan ilaahay waa fashilinayaa mana hanuuninayo waayo qof khaa'ina khiyaano la galana waxaa ugu weyn ilaahay iyo rasuulkiisa inaad khiyaantid diinta inaad khiyaantid ummadda markaa khiyaantid oo dhibaato ay saa ku timaaddo waxa weeye haddaba markaa aayaddaasi daliil waxay u tahay qofka khaa'inkaa weligii inuuna liibaanaynin laa yahdi kayda alkhaa'iniin weligii ma laa liibaanayo ilaahayna ma hanuuninayo waxa weeye waxaan ka wadaa ilaahay ma liibaaninayo oo arrintiisu ima hirgelayso khiyaanada uu wato laakiin ilaahay waa soo hanuunin karaa wa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan ma leh ay iimaanulkaamil qofkii ma gaaloobayo inuu xalaalaysto oo markaa xalaalnimadaas uu xalaalaystay khiyaanadaa uu ku gaaloobo mooye laakiin aliimaanu alkaamil iimaankii dhammaystirnaa oo iimaanka dhammaystiran oo waxa weeye mu'miniinta wanaagsan iimaankii lagu yiqiinay ma haysto qofkaas qofka aan ammaano lahayn oo wixii lagu ammaanay aan ka soo baxaynin ammaanadaa marka loo lagu ammaanaystay ama hadal ha noqoto oo sir ha noqoto ama xoolo ha noqoto ama caqiide ha noqoto aduu kollay ammaanadii qofkaa lagu aaminay haddii uu ka soo bixi waayo oo uu dayaco oo khiyaamo iimaankiisa ayay ku tusaysaa inuu naaqis yahay walaa diina diinna gacan kuma hayo oo diin kuma taagna liman laa cahda lahu qofkii aan ballan lahayn oo cahdigiisa aan ka soo baxayn ballantii lala galay qofkaasina diin ma hayo oo nin diin gacan ku haya ma aha xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu axmed baa werinaya oo waa xadiis saxiixa sheekh albaani raxmatullaahi calay uu ku saxiixinayo waxa weeye maaragtay kutubtiisa in badan oo waxa weye kutubtiisa ka mid a sida saxiix aljaamic mishkaat almasaabiix waxa weeye takhriij asunna libni abi caasim ayuu ku saxiixinayaa haddaba xadiidku waa xadiis saxiixa maya aliimaan libni abi shayba ayuu maarata ku saxiixinayaa ibni abi caasim ah min xadiidi anas ibni malikin radia allahu canhu anas ibni malik baa weriyey wuxuu ina barayaa marka xadiidkaani oo waxa weeye waadix inooga dhigay laba arrimood qofka aan ammaano lahayn oo aaminka aan ahayn oo wax khiyaamaya qofkaasi iimaankiisu waa naaqis oo iimaankiisii ma dhammaystirna iimaankii laga rabay lama u imaanin waayo alamaana waa min aliimaan oo shucabuliimaan bay ku jirtaa ammaanadu inuu qofku ammaano la yimaado waa min shucabi aliimaan waayo sababtu waxa weeye hadda waxaynu ku jirnaa shucabu alkabaa'ir macnaha kabaa'irtii baynu akhriyaynaa laakiin waxaa imaan doontaa haddii ilaahay nafina u gaarsiiyo shucabuliimaan oo waxa weeye iyaduna kabaa'irtii ka soo horjeeda oo waxa weeye silsilad aad u dheer iyaduna haddii rabbi idmo wuxuu yidhi waxaa kale oo xadiidku waadix inooga dhigay diin inuuna gacan ku haynin ay diin dhammaystiran oo diintiisii ayay naaqis noqonaya qofka aan cahdi iyo ballan lahayn xadiidka ku xigaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam aayatulmunaafiqi halaad qofka munaafiqa oo waxa weeye munaafiqa hadda halkan laga hadlayo waa nifaaqulcamali waayo nifaaqu laba u qaybsamaa nifaaqulictiqaadi oo qofku inuu munaafiqnimo qarsanayo oo gaalnimo qarsanayo oo waxaa la yidhahdaa ictiqaadi kaa waa lagu gaaloobaa waa mukhrij can ilmilla waa gaalnimo laakiin kan kabaa'irtaahi waa nifaaqualcamali qofku inuu camalkiisii khiyaamayo oo waxa weeye acmaasha lagu garto qofka munaafiqa wuxuu yidhi nebigu calaamadda lagu garanayo waa saddex axaadiista qaar baa afar dhahaysa laakiin xadiidkaani saddex buu keenay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa xaddata kadib haddii uu sheekaynaya been buu sheegaa camalkaa maanta aad iyo aad buu u faafay oo waxa weeye bal dadkii waxa weeye ninkii beenlowga ahaa ayaaba maanta warkiisii la dhegaysanaya wax alla waxaa maanta weriyaal meel walba yaacaya oo warka akhrinaya haddii warkooda la dabagalo waa wada kadib wax run ah waa ku yar yihiin been bay sheegayaan sidaa daraaddeed markaa qofku haddii uu sheekaynayo inuu been sheego waa min calaamaati nifaaq laakiin macalasafi shadiid waxaa aad iyo aad wax looga naxaa dadkii waa la wada dhegaysanaya wararkii baa la dhegaysanaya la isweydiinmaya ma runbaa ma beenbaa waa la naqlinayaa haddana meel walbaa markaa la geynayaa saasaa la yidhi saasaa la yidhi markaasay waxaa la wada noqonayaa dadkii kadaabiin wuxuu yidhi calaamadda labaad wa idaa wacada akhlaf haddii uu ballan qaado waa daba maraa ballantii waa jebiyaa iyadana maanta aad iyo aad bay u badanta wa ida tumina khaan haddii la aaminana waa khiyaama haddaba markaa xadiidku waa muttafaqun calayh oo waa xadiis saxiixa awalna waa inoo soo hormaray hadduu qofka calaamadaha noocaasa laga helo calaamadda afraad waxayd wa idaa khaasama fajar haddii uu doodayana been iyo waxa weeye faajirnimuu samaynayaa xadgudub dulmi buu samaynayaa marka dhibaatadaasuu la imaanaya wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahu llah waalkhiyaanatu fii kulli shayin qabiixa khiyaanada in la iskhiyaamo wax walba oo laga khiyaanadii ku timaado waa wax xun weeye wa bacduhaa sharun min bacdi qaarkeedna qaarka kale ayuu ka shar badan yahay oo way kala waawan yihiin khiyaamadu oo waxa weeye iyada laftigeeda ayaa darajaada wuxuu yidhi walaysa man khaanaka fii filsin waxa weeye qofka kaa khiyaamay santi ee macnaha lacag yaroon qaymo lahayn oo santiyaala la mid ma aha kaman khaanaka qofka kaa khiyaamay fii ahlika xaaskaagii kuu dabamaray oo khiyaano la yimid wa maalaka maalkaagii kaa khiyaanay wartakaba alcadaa'im dunuub waaweynna galay labadaa qof isku mid ma aha laakiin labadiiba khiyaanay ku dhaceen laakiin ninkaana wuxuu ku dhacay khiyaamo aad u weyn oo waxa weeye aad iyo aad u weyn ninkaana wuxuu ku dhacay khiyaano yar marka xoogaa yaroo lacaga qofka kaa khiyaamay iyo qofka maalkaagii oo dhan qaatay oo kaa khiyaamay ama waxa weeye ahalkaagii iyo ilmahaagii iyo kaa fasahaadiyey haddee isku mid maaha oo waxa weeye dunuubtoodu waa kala weyntahay sida marka dunuubtoodaasi u kala weyn tahay ayay aakhirana ciqaabkoodii u kala weynaanayaa oo qofkii markaas ku mudanayaa arrin aad iyo aad u dhibaato badan haddaba markaa imaamu dahabi raximahullah intaas ayuu ku keenay aayadahaas iyo axaadiidta ayuu ku keenay isagoo inooga digaya alkhiyaana in khiyaanadii la iska ilaaliyo ilaahayna aayad kale waxa uu ku leeyahay fii suurati annisaa ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin amrayaa ammaanadii inaad u gudataan ciddii ahalka u lahayd oo ammaanada iska lahayd ammaanaduna waa anwaac badan oo waxa weeye anwaac bay u kala baxdaa mar waxa weeye waa ammaana adiga iyo baynaka wa bayna allah wax ilaahay kugu aaminay oo lagaa raba inaad la timaadid waxa weeye ficlu lma'muuraat wa tarki almanhiyaat ilaahay wuxuu kugu ammaansaday diin awaamir baa lagu amray salaad baa lagugu waajibiyey soom baa lagugu waajibiyey xaj baa lagugu waajibiyey adiga iyo baynaka wa bayna allah weeye cid askar ah oo ku daba joogta ma jirto malaa'igta unbaa kaa qoraysa wixii aad samaysid khayr hadduu kuu noqdo iyo hadduu shar kuu noqdoba laakiin adiga ayaa ammaanadaa lagu saaray oo takliif lagu saaray haddii aad marka khiyaantid hadda waxaad khiyaantay ammaanadii adiga iyo rabbigii ku abuurtay idii dhexaysay hadda matalan u fiirso bishii ramadaan ayaa hadda inaga dhammaatay bishii ramadaan oo dhan marka qofkii soomay oo ilaahay dartii u soomay oo waajibkii gutay hadda markaa qofkaasi waa qof ammaanadii ka soo baxay laakiin qofkii aan soomin oo dayaacay oo faraha ka qaaday oo faraha ka qaaday oo dayacay hadda qofkaasi markaa khiyaana ayuu ku dhacay waxaa kaloo ka mid ah ammaanadii adiga iyo waxa idinka dhexeeya naftaada naftaada waa ammaano waxaa la rabaa inaad ku dadaashid dariiqa xaqaa inaad ku toosisid oo baadilka aad ka leexisid oo wanaagga aad u horseedid oo waxa weeye aad ku dadaashid oo u dooratid waxa anfacaya fi ddunyaa waalaakhira haddii marka naftaadii aad bohol ku ridid oo aad macaasi ku ridid waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam kullu nnaasi yaqduu fa baa'icu nnafsa fa muctiquhaa aw muubiquhaa macnaha qof walba subaxdii markuu ka laho naftiisii buu iibinayaa midi waa xabaalayaayoo macaasi iyo dunuub iyo naar buu u horseedaya nidna waa xoraynayaa oo waxa weeye macaasidii buu ka ilaalinayaa naftii oo wuxuu ku dadaalayaa dariiqi xaqaa inuu ku toosiyo fa muctiquhaa waa xoraynaya haddaba marka haddaad naftaada halaagtid oo macaasida iyo dunuubta jaadka iyo sigaarka balwadda iyo dhibaatada aad ku kharribtid waa dayacday naftaadii waana khiyaantay aakhirana waa lagu weydiinaya waxaa kaloo ka mid a iyadana waxyaalaha lagu weydiinayo oo lagaa raba inaadan khiyaamin awlaaddaada iyo ahalkaaga ilaahay wuxuu ku leeyahay quu anfusakum wa ahliikum naara naar ka ilaaliya oo ka badbaadiya ahalkiinna iyo naftiinna iyo ilmihiinna haddaba marka haddaad ilmahaagii dayacdid oo aadan tarbiyadoodii ka soo bixin oo aadan caqiidadoodii dhisin oo aadan diintoodii badbaadin ee aad meel cidlaa inta ku tuurtid ama gaalo ku dhex tuurtid aad shilinka iska guratid oo waxa weeye markaa aad fiirisid adigu dhaqaalaha adduunyada laakiin ilmaha caqiidadooda aadan ka fekerin mustaqbalkooda aadan ka fekerin hadda waad khiyaantay marka aakhirana waa lagu weydiinaya oo xisaab baa kaaga dambaysa hamoodin marka akhii fillaah wa ukhti almuslima khiyaanadu inay tahay lacag inta lagu dhiibtaa cuntid keliya soomaalidu waxay u yaqaanin khiyaanada xoolaha qofka loo dhiibto oo markaa uu isticmaalo oo hebel waxaasaan u dhiibtay waa ay khiyaamay ama ganacsi aan isku darsanno waa ay khiyaamay khiyaanada baabkeedu aad buu u ballaaran yahay wax walba oo ilaahay kugu waajibiyey inaad sideeda uga soo baxdid baa la rabaa caqiida iyo cibaadaba nooc walba inaad saa ugu dadaashid ayaa la rabaa haddii aadan marka saa ugu dadaalin oo aad dayacdid ama ilmahaagii ha noqoto ama naftaadii ha noqotee waxaad ku dhacaysaa markaa khiyaano diinna meeshii kuuma taallo oo waxa weeye diintaadii waa dayacday waxaa kaloo ka mid ah anwaacda ammaanada adiga iyo waxa idii dhexeeya baynaka wa bayna annaas dadka iyo adiga waxa idii dhexeeya wixii ay kugu aamintaan inaad ka soo baxdid ama kalaam ha noqoto oo sir lagugu aaminay ama xoole lagugu aaminay noocay doontaba ha noqoto wax walbay gashaa ama waxa weeye maamul iyo nidaam laguu dhiibay ama xukum laguu dhiibtay nooc walbay gashaa qofka markii meel mas-uul looga dhigo waa ammaano weeye ammaanadaa inuu ka soo baxaa la rabaa haddii uu ka soo bixi waayo wuxuu ku dhacayaa alkhiyaana haddaba aynu iska jirnay ikhwaanii fillaah khiyaanada aynu iska ilaalino rabbigii subxaana qaadirkaana aynu barino inuu ilaahay ina garansiiyo xaqa oo waxa weeye inagu irsaaqo inaynu raacno allaahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca ilaahgii subxaana qaadirkaa waxaan weydiisanaynaa inuu xaqa ina tuso isagoo xaqa inaguna irsaaqa raaciddiisa wa arina albaadila baadilan warsuqna ijtinaaba xaq baadilkana uuna tusiyo baadilnimadiisa oo markaa nagu irsaaqo inaannu ka dheeraanno intaa marka ayaan uga gudbaynaa kabiiradaas alkhiyaana waxaan u gudbaynaa kabiirada kale oo alkhaamisa wathalaathuun waxa weeye soddon iyo shan wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah tanaa ka sii daran tii hore oo aad iyo aad khatar ugu ah oo ka khatarsan wuxuu yidhi altacallumu liddunya in diinta loo barto adduunyo daraaddeed wa kitmaanu alcilmi cilmigana la qariyo ay macnaha waxa weeye oo halkaan inoogu sharaxayaa imaamu dahabi raximahullah cilmigu waa laba nooc cilmu dunyaa wa cilmu wa cilmu ddiin cilmiga diinta cibaadada iyo diinta iyo waxa weeye waxyaalaha aakhiro kitaabka iyo sunna rabbigii subxaana qaadirkaa soo dejiyey waxaa la rabaa in loo barto liajli illaah ilaahay daraaddi oo markaa lagu camal falo oo markaa dadka loogu yeeroo la gaarsiiyo oo uu noqdo attacallamu liajli illaah waa inuunan adduunyo soo gelin haddii markaa cilmigii noocaas ahaa oo kitaabkii iyo sunnihii uu qofku u barto adduunyo aa ku heshid ama madaxnimo aa ku gaartid oo dadku madax ugu noqotid ama dadku ha ku ixtiraameen ama xoole aad ku heshid ama ha lagu yidhaahdo waa sheikh fulaan ama waxa weeye waa kada kada ha lagu soo dhowe waxaasoo dhan hadday niyadaada noqoto camalkaagi wuxuu noqonayaa habaa'a manhuura waayo sababtu waxa weeye way inoo soo horumartay baabu riyaa waa innagii ka soo hadalnay camalka ilaahay darti aan loo samayn ama cilmiga aan ilaahay darti loo baran waxa uu noqonayaa habaa'a manhuuran lain ashragta layaxbadanna camalka ayaa ku dhacaysa amaa cilmiga maadigaa oo isaga adduunyada loo barto kaa isaga laga hadli mayo qofku injineer inuu barto dhakhtarnimo barto uu yidhaahdo waan ku shaqaysanayaayoo lacag inaan ku helaan rabaa taa laga hadli mayo oo qofku wixii farsamo uu barto dee inuu ku shaqaysto uu baranaya taa ka hadli mayno marka laakiin waxaan ka hadlaynaa cilmiga ilaahay soo dejiyey kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo aahaaru saxaaba ridwaanullaahi calayhim cilmiga diinta islaamka in ilaahay darti loo bartaa la rabaa ilaahay dartina dadka loogu yeedho ilaahay dartina loo gudbiyo ajarna ilaahay lagaga raadiyo waayo rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa ajar u ballanqaaday iyo janno qofka u baranaya ilaahay darti allaahuma ajcalnaa minhum wuxuu yidhi marka shiikhu raximahullah altacallumu lidunyaa wa kitmaanu alcilmi cilmiga in la qariyana ma bannaana cilmigii diinta ahaa su'aal haddii lagaa weydiiyo oo aad garanaysid oo adilladeedii aad garanaysid in la qariyaa ma bannaana qofku waa inuu sheegaa wa ilaa haddii kale wuxuu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir waayo lama ogolaa in la qariyo sida inoo imaan doonta qaala alimaamu adahabi raximahu llah qaala allahu tacaala inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada xasri baa la geliyey ay macnaha khashiyo taam ah oo dhammaystiran waxaa ilaahay ka cabsada min cibaadihi alculamaa kuwa culammada ah addoommadiisa culammada ah oo diinta bartay oo waxa weeye garanaya xaaraam iyo xalaal kala garanaya ayaa ka cabsada ay khashyada saxiixa oo waxa weeye xaqa khashyatihi kuwa ayaa la imaanaya qaala sheikh naasir isacdi raximahullah waxa uu yidhi markuu halkaa ka hadlayo fa kullu man kaana billaahi aclam kaana akhara khashy lahu khashyatan qof walba oo cilmigiisu intuu ka badan yahay qofka kale ay macnaha mar walba oo qofka cilmigiisu ziyaado oo ilaahay darti uu cilmigaasi ka yahay oo cilmigii ilaahay uu darti u baranayay uu ziyaadsado khashyadiisa ayaa ziyaadaysa oo badanaysa waxaana markaa imaanaysa qofkii haddii uu cilmigii iyo khashadii isla helo wa awjaba lahu khashyata khashyatullah khashyada ilaahay markii uu helo waxay waajibinaysaa alinkifaafu can almacaasi macaasidii ilaahay inuu qofku ka joogsada marka oo uu bannaanka ka maro oo uunan wax macaasiya u dhowaana uu ka cararo waayo sababtu wuxuu garanayaa macaasidaani cadaabka iyo dhibaatada ka ratimaya wuxuu kaloo dhaxal siinaysaa khashyadii inuu u diyaar garoobo liqaa'u allah inuu u diyaar garoobo la kulanka ilaahay oo maalinta qiyaamaha ayuu og yahay inuu ilaahay soo hor istaagayo haddaba arrintaasi daliil waxay u tahay fadiilatu alcilmi cilmiga wanaagsan ay alcilmu annaafic cilmiga wanaagsan wanaaggiisa fa innahu daacin ilaa khashyati illaah cilmiga wanaagsan wuxuu kuugu yeedhayaa akhi fillaah inaad ilaahay ka cabsatid waa cilmigana kitaabka iyo sunnaha calaa fahmi asalaf asaalix kitaabka iyo sunnaha in la barto loona barto siday saxaabadu u fahmeen loo fahmo siday saxaabadu u fahmeen loogu dhaqmo siday saxaabadu ugu dhaqmeen loogu yeedho dacwada iyo diinta dadka siday saxaabada dadka ugu yeedheen ee aan manhajkoodii iyo dariiqoodii la khilaafin kaas weeye cilmiga naafica oo wanaagga laga helaya haddaba marka cilmiga noocaasa qofkii hela ilaahay agti karaamo weyn buu ka leeya waayo allihii subxaana qaadirkaa markuu saxaabada ka hadlayey waxa uu yidhi radia allaahu canhum waraduu canhu daalika liman khashiya rabba qofka dadkii ilaahay wuu ka raalli noqday weeye iyaguna ilaahay bay ka raalli noqdeen waa dadkii mu'miniintaa waa dadkii wanaagsanaa oo dariiqa xaqaa raacay kuwa noocaasna waa kuwa ilaahay ka cabsanaya haddaba allihii subxaana qaadirkaa waxaan weydiisanaynaa inuu naga mid dhigo kuwa ilaahay ka cabsanaya aynuna ku dadaalna ikhwaanii fillaah dalabulcilmi inaynuna u baranna dalabulcilmiga liajli illaah ilaahay darti wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ilaahay aayaddan wuxuu inoogu caddeeyey fii suurati albaqara ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa min albayinaat wixii aannu soo dejinnay oo aayadihii cadcaddaa waa kitaabka iyo sunnaha waalhudaa iyo hanuunkii min bacdi maa bayannaahu linnaasi ka bacdi markaan dadkii ugu caddaynay filkitaabi kitaabkii ulaa'ika kuwa noocaasa oo diinta qarinaya yalcanuhum ullah ilaahay baa nacladaya ay naxariistiisa ka dheeraysiinaya oo cadaab bay gelaya wayalcanuhum allaacinuun waxaana nacladaya wax walba oo wax naclada min aljinni waalinsi waalxayawaan wax walba oo wax naclada ayaa nacladaya ayay leeyihiin culummadu haddaba aayaddaani sabab nasuulkeeda iyo mufasiriintu markay fasirayaan waxay leeyihiin nimankii ahlu kitaabka ayay ku soo degtay oo sababtu waxa weeye yahuud waxay qariyeen kitaabkii towraad wixii ku qoraa oo nebi maxamed inuu imaan doono oo sifaadkaa uu leeyahay oo xilliguu imaanay kulli baa ku qorayd way qariyeen markaa iyagoo adduunyo raacaya sidaa daraaddeed ayaa ilaahay markuu aayadda dambe kaga sheekeeyey oo isla waxa weeye suuradda laftigeeda ina aladiina yaktumuuna maa anzala allahu min alkitaabi wayashtaruuna bihi hamanan qaliila balu fiirso hamanan qaliilan bay siisteen oo waxa weeye adduunyay raaceen thaman qaliilna waxaa la yidhaahdaa addunyaa bixadaafiiriha bixadaafiiriha ayay yidhahdeen culummadu adduunyadoo dhan waa thamanun qaliil adduunyada inaad raacdid oo shilimaad cayrisid waa thaman qaliila waa lacag yar weeye waayo adduunka waa laga tegayaa waxayna ku noqotay thamanun qaliil adigaba gebigaagaba muddo yar baa noolaanaysa wixii aad cayrinaysay wixii aad tabcaysay waaba ka tagtayba haddaba marka haddii aad ka tagtay oo ka dhimanaysid oynan aakhiro kuu raacaynin maxaad isugu dhuminaysaa oo wakhtiga ugu dhimanaysaa oo aad aakhiradaada u dayacaysa haddaba marka ikhwaani fillaah aayaddaani waxay inoo caddeeyeen aayadahan qofka qariya cilmi uu garanayo oo kitaabka iyo sunnaha ku soo arooray oo qariya markaa isagoo adduunyo iyo waxa weeye liajli dunyaa raacaya oo lacag ku raadinaya ama mansab ku raadinaya ama wuxuu raadinayaa qariyo markaa waxa uu noqonayaa qofkaasi qofka nacladdii ilaahay ay ku dhacday oo cid walba ay nacladayso oo dadka mu'miniinta ay nacladayaan ayuu noqonayaa haddaba culammada waxa weeye dadka diinta garanaya oo haddana markaa dadka u xalaalaynaya waxyaalo badan oo ilaahay xaaraantinimeeyey waa khatar wey waxay ku dhacayaan waciidkaa shadiidka ama markaa ha noqoto kuwo waxa weeye kuwa ribada iyo wax walba dadka u xalaalaynaya waa ribay iska qaatay ku leeyihiin duruuf baa idin kaliftay waxaad joogtaan dhul gaalo guryaha isaga iibsada ilaahay baa idi cafiyaya waxyaalaha noocaasa dadka dadka odhanaya oo qarinaya kitaabka ilaahay aayadaha ku qoran iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam khatar bay ku sugan yihiin ilaahayna wuxuu ku khatimay ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooye wa aslaxuu hagaajiyey wixii ay fasahaadiyeen wa bayanuu caddeeyey wixii ay qariyeen ulaa'ika atuubu calayh ilaahay waa ka toobad aqbalayaa kuwa marka qofkii toobad keena waxa weeye waa laga toobad aqbalayaa laakiin qofka ku dhintay isagoo cilmigii ilaahay qarinaya diintii ilaahay qarinaya oo waxa weeye waxyaalo kale ka raacaya khatar buu ku sugan yahay inuu waxa weeye naar galo haddaan ilaahay cafiin wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi aayadda kale waida akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu ilaahay wuxuu ballan kaga qaaday oo waxa weeye lagaga qaaday ballan adag miithaaq wey miithaaqdu waa ballanta adag oo waxa weeye dhaar iyo wax walba inta lagu daro la adkeeyo marka ilaahay wuxuu yidhi xus nebiga u sheeg baalay dadka xus wakhtigii aannu ka qaadnay nimankii ahlu kitaabka ahaa ay tawraad iyo injiil ahlu kitaab oo alyahuuda wanasaara ayaa la yidhahdaa tawraad iyo injiil baa la siiyey ballan baa laga qaaday maxay ahayd ballantaa ay nebigiinnu haddii uu dhinto inaad diinta dadka gaarsiinaysaan oo aad ducaad noqonaysaan oo kitaabkaa laydiin soo dejiyey aad dadku siduu yahay ugu akhriyaysaan oo aad u caddaynaysaan ayay ballan ku galeen walaa taktumuunahu iidan qarinaynin ha qarinina la yidhi kitaabka ilaahay oo nusuusta ilaahay ha qarinina oo sunnaha nebiga ha qarinina kuwa noocaa marka sameeyey maxay sameeyeen ilaahay baa inoo sheegay fa nabaduuhu waraa'a duhuurihim way tuureen oo warkii iyo miithaaqdii iyo ballantii laga qaaday intay tuureen ayay waxay iibsadeen washtarow bihi hamanan qaliila lacag yar bay ku iibsadeen war iga daa kitaabkaa iyo dhaartaasoo waxa weeye aniga lacagiisii wax walba anaa kuu xalaalaynaya haye qiil baan kuu raadinayaa buu ku leeyaha la kaalay xoogaa la kaalay qiil baan kuu raadinayaa dad badan baa ku shaqaysta maanta dadka islaamka waa faqiih baa lagu leeyahay sheikh hebel inoo geeya arrintu markay murugto haye maxaad samaynaysaa arrinta ma saas ahaa bal qiil baa raadinayaa ee la kaalay ee waxa weeye xawlqalqalin horta bal xoogaa keena qiil baan raadinayaa hadhow buu leeyahay waa idiin bannaan tahay ee iska samaysta haye marka waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye dadka islaamkaana in badan ku dhaceen arrintaana waxaa keenaysaa washtarow bihi hamanan qaliila adduunyaa la raacay iyo dhaldhalaalka adduunyada adduunyadana nebigu waatuu inooga digay innahaa xulwatun khadira waxa weeye waa wax macaan oo cagaaran waxa macaanna culummadu waxay yidhahdeen oo cagaaran waxa cagaaran indhahaa jecel waxa macaanna carabka haddii mar wixii indhuhu jeclaadaan carabkuna jecel yahay naftuna waa jeclaanaysaa waa ku dhacaysaa marka waaya haddaba markaa qof walba oo islaamana waa soo gelayaa ballantan ballantan ahlu kitaabkii laga qabtay dadka muslimiintaana waa soo gelaya qofkii diinta wax ka bartay oo kitaabka iyo sunnihii wax ka bartay waxaa la rabaa sida ay tahay inuu u gudbiyo oo uunan marnaba adduunyo ku iibsan marnaba xukun ku raadin marnaba uunan sadano iyo waxa weeye ku gelin diinta ee uu diintaa ilaahay darti dadka u gaarsiiyo oo ay noqoto addacwa ila allah ilaahay darti in dadka loogu yeedho oo waxa weeye markaa la gaarsiiyo ee aan wax kala lagu dalbin oo aan adduunyo lagu raadin ayay waxa weeye ina faraysaa adiladaani bal axaadiidta nabigana aynu usoo gudubno calayhi salaatu wasalaam qaala alimaamu adahabi raximahu allah wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man tacallama cilman qofkii cilmi barta cilmigaasina uu noqdo mimaa yubtagaa bihi wajh wajhu allah cilmigaasina uu noqdo cilmi ilaahay daraaddi loo barto ey cilmu diin diinta kitaabka iyo sunnaha qofkii u barta oo waxa weeye kitaabka iyo sunnaha in la bartaa waxa weeye waa cilmi ilaahay ajar looga raadinayo oo dalabulcilmi ajar baa lagu rabaa wuxuu yidhi marka nebigu qofka cilmigaa barta haddana u barta laa yatacallamuhu aan u baranaynin ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya adduunyo inuu ku helo ay caradan min addunya adduunyo inuu ku helo wuxuun adduunyaha inuu ku helo u baranaya adduunyadaa noocay doonto ha noqoto ama lacag ha noqoto ama madaxnimo ha noqoto ama mansab ha noqoto waxay doontaa soo gasho ama ammaan lagu ammaana ha noqoto haddaad mar cilmiga u baranaysid inaad horta adduunyo wax kaga heshid min addunyaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yejid carafa aljanna ma uu helayo riixda jannada ay carafta jannada udugeeda qofkaasi in ma uu helayo mana u soo carfayso yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ee yacni riixaha ay macnaha waxaa laga wadaa haddii uu qofka la yidhaahdo nusuus badan baa ku soo aroorta qofka waxaa sameeyaa carafuljanna ma helayo riixuljanna ma helayo ay macnaha qofkii naar buu galay marka oo janno waa laga dheeraysiiyey haddaba marka waa waciid shadiida oo aad iyo aad u khatara inuu qofku iska ilaaliyaana la rabaa arrinta noocaasa xadiidka imaamu abu daawuud baa werinaya iyo ibni maaja min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waana xadiis saxiixa oo sheikha albaani raximahullah uu ku saxiixinayo fii saxiixi aljaamic iyo sunani abi daawuud iyo sunan ibni maaja waa xadiidku waa xadiis saxiixa marka haddaba marka wuxuu ina barayaa oo waciid shadiida uu leeyahay ina tusayaa in diinta loo barto liajli illaah ilaahay darti ee aan loo baran in wax kale lagu raadiyo diinta iyo ha la kala saaro adduunyada war adduunyada qofkii wax u baranaya inuu wax ku helo cilmiga adduunyada ha barto laakiin qofkii doonaya inuu diinta barto waa inuu u bartaa ilaahay inuu ajar iyo wanaag ka siiyo dacwada aad dadka ugu yeeraysid baad ajar ku leedahay janno ayaa abaalgudkeedu yahay ma aha in adduunyo lagu raadiyo ama lacag ha noqoto ama sadana ha noqoto waxaasoo dhan qiimo male adduunkaa looga tegaya oo waxa weeye dadkii lacagta jamciyey waa dhinteen dadkii xukumka hayn jiray waa dhinteen qof walba waa dhimanayaa waxa baaqiga noqonaya waxa weeye waa liajli illaah cilmiga loo barto xadiidka ku xiga waxa uu waxa wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah waqad mara xadiidu buu yidhi abi hurayra waxaa inoo soo hormaray oo aynu hadda ka hor soo sheegnay xadiidkii abi hurayra oo muxuu ahaa fii halaathati aladiina saddexdii ugu horraysay oo waxa weeye yusxabuuna ila annaar naarta loo kaxaynayo waataynu soo marnay awalu maa sacaruu bihi annaar halaatha saddexda naarta lagu hurinayo oo naarta dadka loogu hormarinayo markii la yimaado qaduhu yimaado oo ilaahay uu dadka kala xukminayo saddexda qofoo ugu horreeya oo la xukminayo oo naarta loo kaxaynayo ayay noqonayaan haddaba marka saddexda noocaasa oo naarta loogu hormariyey maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin diinta bartay oo dadka diinta beri jiray oo u bartay liyuqaala lahu caalim haye maxaa marka ilaahay ugu jawaabayaa maalinta qiyaamaha la keenaya waxaa la aqoonsiinayaa oo la tusayaa ay macnaha cilmigii iyo nicmadii ilaahay siiyey maxaad ku samaysaa laleeyahy markaasuu wuxuu leeyahay ilaahay daraaddaa baan u bartay dadkii baan baray dadkaan diinta ugu yeerayay waan akhrin jiray qur-aanka markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay ee maxaa jira qofkaani daahirkii adduunyadii markii la joogay saasuu ahaa cilmiguu dadka berayey qur-aankuu akhrinayey maxaa beentaa keenay ilaahay baa caddeeyey ilaahay waxau yidhi waxaad u baratay liyuqaala inamaa tacallamta liyuqaala caalimun waqad qiil in caalim fulaan lagu yidhaahdo hebel sheikh fulaan hebel waxa weeye waa nin caalim ah agtiisa lama mari karo haye ammaan dadku inay ku ammaanaan haddaba qofka noocaasa marka oo saa samaynaya oo cilmigii noocaa u bartay cilmigiisii waxba kama faa'idin waayo khashye kama faa'idin cabsi ilaahay kama faa'idin ee waxa uu u ordayey adduunyo inuu ku helo abaalkiisiina waxa uu noqday adduunyadii dadku inay yidhaahdeen caalim fulaan sheikh fulaan laakiin aakhire markii la yimid ilaahay waxba lagama qarin karo ina allaha caliimun bidaati suduur naar ayaad noqotay markaa masiirkiisii walciyaadu billaah qof walba xadiidkaani waa tarhiib waa tarhiib cajiib ah oo qof walba oo daalibu cilmi ah ama qof walba oo shaykha ama qof walba oo daaciya ama qof walba oo mucallima hortiisa inuu dhigo loo baahan yahay oo uu isweydiiyo cilmiga aad baranaysid ma adduunyaa ku raadinaysaa mise waxaad ku raadinaysaa liajli illaah ilaahygii subxaana qaadirkaa waxaan weydiisanayaa oo aan weydiisanaynaa inuu cilmigeenna iyo dalabal cilmigeenna ilaahay ka dhiga liajli illaah wa ilaa haddii kale waxaanu ku sugan ku khatar ah inaannu ku khasaarno oo waxa weeye markaa lagu hoobta naar walciyaadu billaah qof ka badbaadayana ma jiro ilaa man casamahu allah qofka ilaahay badbaadiye mooye haddaba sidaa daraaddeed qofka waxaa la rabaa inuu dalabulcilmiga uu markuu bilaabayaba uu niyaddiisa hagaajiyo sidaa daraaddeed imaamu albukhaari raximahullah fii saxiixihi markuu bilaabayey ayuu wuxuu ku bilaabay inama alacmaalu binniyaat haye niyada acmaashu waa niyadee ogow waa inaad iska ilaalisaa marka niyadaada marka culammadu waxay yidhaahdeen halkaa xadiidkaa wuxuu ugu bilaabay imaamu albukhaari qofka dalabulcilmiga samaynaya marka ugu horraysa oad saxiixulbukhaari kala furtid ayaa waxaa lagu leeyahay ogow niyadaada haddii aadan hagaajin oo niyadaada ilaahay darti aadan ka dhigin waxa aad baranaysaa ku khasaaraysa haddeerba niyadaada hagaaji marka qof walba oo dalabulcilmi samaynaya ama daaci noqonaya ama dadka wax baraya waa inuu niyadiisa hagaajiyaa oo la toobad keenaa oo waxa weeye ilaahay dartii loo bartaa diinta islaamka ilaahay dartina loo gudbiyaa ee aan cidna wax lagaga raadin wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa can yaxyaa ibna ayuub waa sanadka weeye can ibni jurayj can ibni zubayr can jaabir radia allaahu canhu jaabir ayaa xadiidka laga warinayaa marfuucan jaabir ibni cabdillaahi wuxuu yidhi qaala isagoo nebiga gaarsiinaya nebigu wuxuu yidhi laa tatacallamuu cilmiga ha u baranina laa tatacallamu alcilma cilmiga ha u baranina litubaahuu bihi alculamaa inaad culummada ugu faantaan ay litujaadilu muran iyo dood aad culammada kula murantaan oo aad ugu faantaan arrintaa ha samaynina oo iska ilaaliya ee cilmiga ilaahay darti u baro hadduu qofku cilmiga ilaahay darti u baranayo culummada waa tawqiirinaya waa ixtiraamaya waayo cilmigii buu ka baranaya waa u ducaynaya ow tumaaruu bihi lsufahaa ama waxa weeye aad kula doodaan dadkaan waxba garanaynin walaa takhayaruu bihi almajaalis ay macnaha inaad majaalista ay khayru lmajaalis macnaha in lagaaga kaca fadhiga oo booska ugu fiican lagu fariisiiyo shiikha soo dhoweeya meel fiican fariisiya in lagu yidhaahdo cilmiga ha u baranin oo aad majaalis wanaagsan fadhiisatid nebigu wuxuu yidhi faman facala daalika qofkii saas sameeya annaaru naar ay macnaha falahu nnaar annaaru naar macnaheedu waxa weeye fannaaru naar ay falahu nnaar naar buu gelayaa oo arrintaa naar ayuu ku helayaa oo naar buu ku kasbanayaa ee arrintaa la yska ilaaliyo xadiidku waa xadiis saxiixa imaam ibnu maaja werinaya iyo xaakim waxaana weeye waa xadiis saxiixa sida sheikha albaani raximahullah uu ku saxiixinaya fii sunani ibni maaja raximahullah haddaba muxuu xadiidkaani inoo caddeeyey cilmiga aynu baranayno waa inaynu iska ilaalinnaa inaynu culummada kula doodin oo culummada aynu waxa weeye ugu faamin waa inaynu iska ilaalinnaa caamada waa inaynu kula doodin ee xaqa aynu dadka gaarsiinnaa waa inaadan sadana ku raadin iyo mejlis fiican in lagu fariisiiyo ama madax lagaa dhigto waa inaadan ku raadin waa inaad cilmiga ilaahay dartii ku raadisa taariikhu selef markaa akhridid siyara aclaamu nubalaa markaad akhriyaysad culummada waxa weeye aclaamu nubalaa uu u bixiyey imaamu dahabi raximahullah a'immatu ahli lislaam salafu saalix ridwaanullaahi calayhim rag baa waxaa weeye ka carari jiray in waxa weeye ama la ammaano ama waxa weeye sadana loo dhiibo ama waxa weeye maaragtay kulli way ka carari jireen oo kulligood waxay odhan jireen markii wax yar la ammaano aad iyo aad bay uga carari jireen oo ilaahayow maaragtay noo dembi dhaaf ilaahayow waxa weeye hadalkiisa ha ii qaban ayay wada odhan jireen haddaba maanta innaga waxaynu maraynaa arrin aad iyo aad u khatara ikhwaanii fillaah waa in la iska ilaaliyaa oo laga digtoonaadaa cilmiga in ilaahay darti waxaan ahayn in loo barto qaala alimaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi wa rawaa isxaaq ibni yaxya ibni dalxa waxa uu weriyey buu yidhi can cabdillaahi ibni kacab uu ka wariyey ibnu malik kacab ibnu malik can abiyihi can innabiyi sala allahu alayh wasalam kacab ibni malik can abiyihi ay macnaha kacab ibnu malik ibnu xujra wuxuu yidhi waxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam man ibtaqa alcilma qofkii cilmi dalba liyubaahii bihi alculamaa ow yumaariya bihi asufahaa qofka noocaas samaynaya waa intaynu soo marnay ow tu wuxuu yidhi ow tuqbalu af'idatu nnaasi ilayhi ama dadku qalbigooda uu soo qaabilo dadku jeclaadaan oo dadku ammaanaan oo waxa weeye waa tiyo kale la mid tahay majaalista in waxa weeye aad ku dooratid fa ila annaar ay naar buu gelayaa wa fii lafdin adkhalahu nnaar adkhalahu allaahu annaar ilaahay naar buu gelinaya xadiidka waxaa werinayaa imaamu tirmidi wuxuuna yidhi walaakin isxaaq buu yidhi ninka isxaaq la yidhaahdo waa daciif laakiin xadiidku waa xasan sida sheikha albani raximahullah uu ku caddaynayo fii sunani abi tirmidi iyo waxa weeye maaragtay fii saxiixi iljaamic xadiidku waa xadiid xasana oo xadiidkii hore ayuuba la macno yahay oo u markhaanti kacaya waana isku macne labada xadiid macnahoodu xadiidka ku xigaa wuxuu yidhi imaamu dahabi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u soo gudbay marka hadda imaamu dahabi qaybtan dambe kaga sheekaynayaa intii hore waciidkii wuxuu ka hadlayey turjumada altacalumu liddunyaa waayo laba qaybood buu isa saaray altacalumu liddunyaa wa kitmaanu alcilmi hadda wuxuu u soo gudbay markaa kitmaanu alcilmi qofkii waynu garannay cilmiga ilaahay waxaan ahayn u barta oo adduunyo u barta ciqaabta uu ku dhacayo iyo dhibaatada uu kala kulmayo muxuu kala kulmayaa marka qofkii cilmiga ilaahay dartii inta u bartay haddana qariya oo waxa weeye cilmigii la weydiiye qariya qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man ruuxii su'ila la weydiiyo can cilmin cilmi la weydiiyo ay cilmi diin kitaabka iyo sunnaha wax laga weydiiyo fa katamahu qariya oo ka aamusa oo qariya oo aan sheegin oo aan jawaabta saxiixaa bixin uljima waxaa lagu xakamaynayaa bilijaamin min naar xakamahan waxa weeye fardaha afka lagaga xidho oo kale qofku markuu faraska saaran yahay waad aragteen xarig baa lagu xidhayaa iyo waxa weeye xakame waxa weeye lagu celinayo markuu ordo haddaba markaa isagana waxaa lagu samaynayaa arrintaas ay afkii xaqa uu ku sheegi waayey ayaa naar loogu beddelayaa aakhiro waayo ilaahay carabka wuxuu kuu siiyey inaad xaqa ku sheegtid oo waxa aad xaqa ku caddaysid ibn alqayim aljawzi raximahullah imaam ibn alqayim aljawzi waxa uu leeyahay qofka xaqa ka aamusa man sakata can alxaqi fa huwa shaydaanun akhras buu yidhi waa shaydaan aamusan waman nadaqa bilbaatil fa huwa shaydaanu naadiq buu yidhi qofka baatilka ku hadlayana waa shaydaan hadlaya haddaba marka qofka xaqa ka aamusa oo xaqii ilaahay soo dejiyey inta la weydiiye sheegi waaya oo xaqa ka aamusa waxaa abaalgudkiisu noqonayaa in afka loo geliya naar oo lagu xakameeyo oo waxa weeye ciqaabkaasuu la kulmaya xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi baa warinaya iyo abu daawuud iyo ibnu maaja waa xadiis saxiixa sida sheekh albaani raximahullah uu ku caddaynayo waxa weeye sunani tirmidi uu ku caddaynayo haddaba marka xadiidkuna waa saxiix waana caddahay qofka cilmiga lama qarin karo oo waxa weeye xadiidkii abi hurayra radia allahu canhu cilmiga in la qariya waa xaaraam wa qaala waxa uu yidhi imaamu dahabi wa qaala cabdullaahi ibnu cayaash ayaa waxa uu ka warinayaa can abiihi can abi cabdiraxmaan waxa weeye alxambeli can cabdillaahi bni camar ibni alcaas ninkaasaa saxaabi ah cabdullaahi ibni camar ibni alcaas inta kale waa sanadka anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi man katama cilman qofkii cilmi qariya aljamahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa ilaahay waxa uu ku ciqaabayaa bilijaamin min naar ay macnaha lijaamka arrintaa xakamaha oo afka loo gelinayo ayaa naar afka loo gelinaya qaala alxaakim raximahu llah calaa shardihima ay saxiix calaa shardi albukhaari wa muslim walaa aclamu lahu cilla cilladna uma garanayuu yidhi xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo waxa weeye imaamu xaakim waa saxiixiyey oo xaakim baa weriyey wa waafaqahu dahabi wa saxaxahu sheikh albani raximahu llah fii saxiixi aljaamic asagiir haddaba marka waa xadiis saxiixa kii hore ayuuna la macnaya nebigana calayhi salaatu wasalaam haddaba haddii aynu garannay cilmiga in la qariya inay xaaraam tahay waxaa sugnaatay in nebiga ka sugnaatay inuu ilaahay ka magangeli jiray cilmi aan anfacaynin haddaba maxaa loo baahan yahay cilmi ku anfacaya hadduu cilmigu noqdo cilmi baa aan waxba ku taraynin fi dunya walaakhira wax qaymo ah ma leh cilmiga markaa nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacaynin ay cilmi aan saxiixahayn oo aan wanaag ahayn oo aan aakhiray anfacaynin ayaan kaa magan gelaya inaan barto imaamu muslim ayaa weriyey min xadiidi maaragtay zayd ibni arqam radia allahu canhu haddaba marka ilaahay ka magan gala akhi fillaah ilaahay waxaad weydiisataa alcilmu annaafic cilmi naaficna waxa weeye waa kan aad ilaahay darti u baranaysid ilaahay darti u gudbinaysid ilaahay darti ugu camalfalaysid kaas ilaahay weydiiso ilaahayna ka magan gal cilmi aan waxba ku anfacaynin oo cilmigu hadduu xataa adduunyada ku anfaco wax qaymaa ma leh adduunyada waa laga tegaya wuxuu yidhi sidoo kale waa can inabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi man tacallama cilman ligayri illaahi ilaahay dartii waxaan ahayn u barta cilmigii ow araada bihi gayra allah ama ilaahay waxaan ahayn ula jeeda falyatabawa' maqcadahu min annaar ha ka diyaarsada naarta booskii uu ka geli lahaa xadiidkaani waa xadiid daciifa oo xadiid sugan maaha waa xadiid daciifa ay macnaha sidaa waciidka noocaasa xadiidkaani waa daciif sheekh albaani raximahullah ayaa ku daciifinaya fii daciifi aljaamic asagiir iyo waxa weeye maaragtay sunan ibni maaja ayuu ku daciifinayaa marka xadiidkaasi waa daciif waxba ka qaadan mayna marka wa qaala waxa uu yidhi wa can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi man tacallama cilman qofkii cilmi barta lam yacmal bihi aan ku camal falin lam yazidhu alcilmu ilaa maaragtay uma ziyaadiyo ilaa kibran waxaan kibir ahayn uma ziyaadiyo ay macnaha cilmigii qofku markuu barto waxaa la rabaa alcilmu yahdifu bilcamal qofka cilmi markuu barto camal buu kaa rabaa haddaan lagu camal falin waxay yidhaahdeen culummadu irtaxala wuu raranaya ee waa tegayaa cilmigii haddaba marka qofku cilmi markuu barto oo uunan ku camal falin wuxuu u siyaadinayaa kibir iyo khasaaro hadduu kibir qofkii geliyana hadda qofkii waa khasaaray oo waxa weeye qofkii kibir qof waxa weeye kibir qalbigiisa ku jiro laa yadkhulu aljannata man kana fii qalbihi mithqaalu xabatin min khardoo min kibrin haddaba marka qofka hadduu cilmigii u barto waxaan ilaahay darti ahayn kibir buu u siyaadinaya iyo isla weynan iyo waxa weeye isqaadqaad waxaasoo dhan lama oggola laakiin hadduu qofku ilaahay darti cilmiga u barto khashyu u siyaadinaya nebigu waatuu lahaa innii la aclamukum billaah anaa ilaahay idinku badiya waxaana rajaynayaa inaan noqdo akhshaakum bihi kan idinku cabsi badan haddaba qofku markuu cilmi bartaba oo ilaahay darti ay ka tahayba khashyu u kordhinayaa markayna ilaahay darti ka ahaynna kibir buu u kordhinaya wuxuu yidhi shiikhu imaamu dahabi raximahullah warawa wa ruwiya buu yidhi can abi umaama abi umaama radia allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi yujaa'u waxaa la keenayaa bilcaalimi suu yowma alqiyaama ninka le culummadu labay u qaybsamaan diinta dadka islaamka baranaya labay u qaybsamaan culamaa'u suu culamo xun oo waxa weeye dadkii xaqii dhaafinaya oo baadil dadkii baraya oo dariiq khalada dadka ugu yeeraya oo ducaatu abwaabu jahannam la yidhaahdo oo naar dadka ugu yeeraya iyo culamo wanaagsan oo culamo xaq ah oo dadka diinta baraya oo xaqi ugu yeeraya oo dariiqi xaq ahaa dadka tusaya haddaba waxaa la keenayaa ninkii xumaa oo culamaa'u suu ka mid ahaa ayaa la keenaya maalinta qiyaamaha fa yuqdafu fii jahannam jahannamo ayaa lagu ridayaa walciyaadu billah jahannamo markii lagu rido fa yaduuru wuxa uu ku dul wareegayaa oo saa ugu wareegayaa biqasabihi kamaa yaduuru alximaaru fi raxa dameerka markii sisinta lagu shiidayo ama waxa weeye dadka qaar baa xataa waxay ku shiidaan geela awrta oo kale marka neefka inta sisinta lagu shiidaya indhaha laga xidho oo waxa weeye u iska daba kallaabanayo oo ku wareegaya markaa xargii jiidayo wuu ku meeshii wuu ku dul wareegaya haddaba marka ninkan markii jahannamo lagu rido xiidmihiisii iyo mandhicirkii ayaa soo daadanaya markaasuu saa ugu duuduumaya oo naar looga dhigayaa oo waxa weeye markaas saa lagu cadaabaya markaasaa waxa u imaanaya dadkii ahlu naarkaa dadkii ahlu jannaha dadkii wanaagsanaa oo waxa weeye iyagu hanuunay markaasaa la weydiinayaa fa yuqaalu waxaa la leeyahay bima laqiita haada ay macnaha sababta arrintaa kugu kaliftay maxay tahay oo sababta aad ku kasbatay in saa laguu cadaabo waa maxay wa innama htadaynaa bika adaanba kugu hanuunay xaqii aad noo sheegaysay diintii aad noo sharaxaysay ayaanba ku hanuunaye maa laka maxaa kugu dhacay oo adiga saas dhibaatadaasi ay kuu timid wuu jawaabayaa jawaab saxiixuu ku jawaabayaa fa yaquul kuntu khaalifukum ama ukhaalifukum ilaa maa anhaakum waxaan idinka nahinayo ilaa maa anhaakum canhu ayaan idiin daba mari jir war khamriga iska daay war ribada iska daay war waxa weeye dhiigga ha daadinin war wax alla waxaan idinkayda leeyahay iska daaya anaa samayn jiray haddaba marka qofka noocaasa ogaa waxa uu noqonayaa markaa dadka naarta weeye markaa lagu garan garanayo waana muttafaqun caleyhi xadiidku bukhaari iyo muslim baa wariyey walciyaadu billaah ilaahay baan ka magangelaynaa kuwa noocaas oo kale inuu ilaahay uu maaragtay naga mid dhigo rabbi baan ka magangelaynaa qaala alimaamu dahabi raximahu llah wa qaala hilaal ibnu calaa wuxuu yidhi qaacido ayuu keenay waa minllahi calayhim waa dardaarankoodii buu ku soo khatimay wuxuu yidhi dalabu alcilmi shadiidi cilmiga in dalbo oo dalabulcilmi la sameeyo waa arrin aad u adag wa xifduhu ashaddu min dalabihi in la xifdiyana waxay ka sii adag tahay dalabkii la dalbayey ee macnaha qofku markuu cilmigii doono oo dersigii soo qaato inuu xifdiyo baa la rabaa haddaadan xifdiyin cilmigii waxa weeye naaqis buu kaa noqonayaa oo waxaa laga yaabaa inay markaas hadow daciif kaa noqdo haddaba marka inaad cilmigii dalabtid arrin adag bay u baahanta kharash bay u baahanta wakhti bay u baahanta soo jeed bay u baahanta inaad xifdididna waa ka sii adag tahay waalcamalu bihi in lagu camal falo markii aad dalabtay oo aad xifdiday in lagu camal falana waa ka sii adag tahay haye waasalaamatu minhu ashaddu min alcamali bihi laakiin qofku inuu nabad galo oo riyaa ka nabad galo oo adduunyo ka nabad galo oo wax walba ilaahay ka nabadgeliyo oo camal cilmigii uu bartay inuu ku camal falo uunan riyaa ku dhicin oo adduunyo uunan cayrsan oo waxa weeye uunan wax kala aadin oonan cilmigii uunan qarin oo dadka ugu yee ay dariiqii xaqa ahaa inuu qaado waa arrin aad iyo aad u adag ilaa qofkii ilaahay u fududeeya mooye intaasoo dhan waxay ku adag yihiin dalabulcilmi waa sahal laakiin yuu u sahlan yahay qofkii ilaahay u sahlo in la xifday sahlan tahay ilaahay baa yidhi walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir qur-aankii waa sahlan yahay in la xifdiyo laakiin yuu u sahlan yahay qofkii ilaahay u sahlo kii kale waa ku adag in lagu camal falo waa sahal oo waxa weeye yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra diintu waa fudayd ina addiina yusrun laakiin yuu u fudud yahay qofkii ilaahay u fududeeyo waa dhaliyaa lagu helayaa oo diintu waa nabadgelya iyo salaama laakiin waa qofkii ilaahay nabadgeliyo haddaba kulli maxay u noqonayaan inaad ilaahay beridid oo rabbigii subxaana qaadirkaa tiraahid allaahuma yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaahow diintaada qalbigayga ku sug haddaba ikhwaanii fillaah imaamu dahabi raximahullah halkaas ayuu adiladaa wada waciidkaa oo aad iyo aad qalbiga u garaacaysa oo waxa weeye khashyada iyo xambaarsan adtarkiiba wa tarhiibka ayuu inoogu keenay si aynu uga digtoonaanno oo aynu marnaba aynu cilmigeenna iyo adduunyo aynu isku khaldin adduunyadaada sida kale u shaqaysa akhi fillaah oo waxa weeye walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kama axsana allahu ilayk adduunyada shaqayso oo xooggaaga iyo waxa weeye shaqayso waxaad ganacsan kartid laakiin adduunyada iyo cilmiga aakhiraha isku khaldin diintaada baro oo dad ku camalfal oo dadka ugu yeer oo dadka bar laakiin ilaahay dartaa ka ahaato shilimaan ha ku raadinin xoola ha ku doonanin taas ayaan qof walba oo muslima u dardaarmayaa iyo naftaydaba wuxuu sidoo kale arrintan hay haytami raximahullah ayaa isna ku keenay kitaabkiisa azawaajir oo wuxuu yidhi markuu ka hadlay adiladiina keenay inay kabiiro tahay min alkabaa'ir ayay culummadu caddeeyeen waana arrin kabiire ah waayo waciidkaa faraha badan ayaa ku soo arooray haddaba qofka naar loo yaboohay oo waxa weeye waciid uma dhimana waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo rabbigii subxaana qaadirkaana waxaan weydiisanaynaa oo aan ka baryaynaa inuu ilaahay xaqana waafajiyo uu dacwadeenna iyo waxa weeye dalabulcilmigeenna ilaahay uu ka dhigo liajli illaah adduunyada iyo fitankeedana ilaahay naga nabadgeliyo wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin